halkani waa v o a washington kulanti wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada idaacadda fiidnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo kaga imaaneysa washington
waa isniin bisha disembarna waa shan sannadka labada kun iyo lix iyo tobanka waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitirban iyo bogga v o a somaali dot com idaacaddeenna fiidnimana waxaad ka dhegaysanaysaan waxaa idiin daadihinaya aniga oo jaamac buulla jaamac iyo falastiin axmed iimaan
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna fiidnimona dhegaystayaal waxaa ka mida madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo kismaayo gaaray maanta muhiimadda safarka aan meeshaan u nimiday waa dhowr arrimood midda ugu horraysa dowladda jubbaland iyo shacbigeedaba inaan ugu hambalyayno guusha ay ka gaareen arrimaha doorashada
warbixin ku saabsan ololaha doorashada aqalka hoose ee gebagaba maraysa iyo musharaxiinta oo ololaha ka wada gobollada dalka qaarkood waa wax la filahayay in maaragtay runtii daaqaaqa la badiyo oo maadaama dee hadda la fakiyey meelihii laga soo kala gelayay marka waa arrin la fahmi karo weeye oo dee dadaalkaas in kuraasta la helo salka ku haysa
waraysi gaara oonu la yeelanay qareenka qoyska oo cabdirasaaq cali cartan oo weerarka ka geystay jaamacadda magaalada colombos ee dalkan maraykanka toddobaadkii hore ayaad maqli doontaan sidoo kale barnaamijkii qurbe dooda gaaban iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan aanse ku horrayno warkii caalamka
qaramada midoobe ayaa soo saarta maanta baaq ay ku dalbanaysa gargaar bani-aadannimo oo gaaraya labayoabaatandhibiclaba bilyan oo dollar sanadkan labada waa sanadka soo socday labada kun iyo toddobiyo tobanka si loo caawiyo sagaashan iyo lix malyan oo qof oo ay abaaro iyo dagaalo saameeyeen dunida dacaladeeda in ka badan kala bar lacagtan waxaa loo isticmaali doonaa in lagu xaliyo baahida ay qabaan dadka ay aafeeyeen dagaalada iyo weliba barakaca ee syriya ciraaq yeman iyo koonfurta suudaan sida ay sheegeen xafiiska xiriirinta howlaha gargaarka bini-aadanimo ee qaramada midoobay dalabkan ama codsigan kadib markii dalabkan ayaa dhegeys aan kugu celiya dhegeystayaal halkaasi dalabkan ayaa waxa uu ka badan yahay dalabkii dhaqaale ee sanadkii labadii kun iyo kow iyo tobanka ay qaramada midoobay dalbatay oo ahaa toddoba dhibic sagaal bilyan oo gargaar ah dhowr wadan oo ay ku jiraan afghanistan burundi congo iyo soomaaliya ayaa dalab deg deg ah soo gudbiyey sanad walba shan iyo labaatankii sano ee lasoo dhaafay waxaana ay wadamadan qaarkood ay wajahayaan xaalado kasii daraya sanadka dhalanaya ee labada kun iyo toddobiyo tobanka oo u baahan wax ka qabad dad badan oo shiinaysa ayaa aada u soo dhoweeyey doorashadii madaxweynenimo ee donald trump iyaga oo filayey maadaama uu ganacsado yahay inay aragtidiisu ka duwan tahay dhinaca shiinaha musharaxii isaga la tartamayey balse taleefonkii uu u diray taiwan iyo dhowr tawiid oo uu ku daabacay bartiisa twitter-ka ayaa bilaabay inay aragtidaasi ay isu bedesho si dhaqso ah iyaga oo soo fahmayo in madaxweynenimada donald trump aysan ahayn mid si fudud loo saadaalin karo islamarkaasna aysan ahayn sida ay rajaynayeen hadalhaynta ku saabsan iyo jabka ganacsi ee shiinisku ayaa filayeen ayaa aada u sii kordhayso maalmahan jamcadii ayay ahayd markii uu madaxweynaha la doortay ee maraykanka donald trump uu jebiyey xiriirkii aamusnaanta ahaa ee dowladda maraykanka kula dhaqmaysay taiwan islamarkaasna uu toos ula hadlay madaxweynaha dalkaasi taisang ingwen wadahadallada oo telefoon ahaan u dhexmaray labada hogaamiye ayaa madaxda jiinaha ka xanaajiyey waxaana intaas sii weheliyey qoraalka twitter-ka ee donald trump oo tansingwan ugu yeeray madaxweyne
halka warkaasi aad kala socotaana dhegaystayaal waa v o a washington madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa maanta tegay magaalada kismaayo ee caasimada maamul goboleedka jubbaland warbaahinta dowladda ayaa sheegtay in madaxweynuhu uu magaalada kismaayo kula kulmayo mas-uuliyiinta gobolka iyo xildhibaanada cusub ee baarlamaanka toddobaadkii hore waxaa isna tegay magaalada kismaayo ra-iisul wasaaraha soomaaliya cumar cabdirashiid oo isna la kulmay xildhibaanada cusub warbixintan waxaa nairobi kasoo diray wariyaha v o e da qadar maxamuud xareed madaxweynaha dowladda soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa markii uu ka soo degay garoonka diyaaradaha ee magaalada kismaayo waxaa halkaasi ku soo dhoweeyey madaxweynaha jubbaland axmed maxamed islaam xildhibaanada labada gole ee dhowaan lagu doortay magaalada kismaayo haween dhallinyaro iyo mas-uuliyiin kale ugu horeyn madaxweynaha jubbaland axmed madoobe oo hadalka soo dhoweynta qaatay ayaa ka warbixiyey qaabkii ay u dhacday doorashadii labada gole ee dhowaan ka dhacday magaalada kismaayo
xaqaan aanu ma moodi jirin in bahasha xamaasadda intaa leeg ay leedahay hadday dhibka intaa leeg iyo buuqa leeg waxaan odhan lahaa war odayaashaa loo daayo laakiin waxaan aragnay dhib badan oo culaysa inuu soo kordhisay xamaasad badan laakiin ay u muuqanaysay deegaanka iyo dadku nooc doorashihii inay jirto oo kaambeynka jira iyo socodka iyo culays badan aan ka dareemaynin intii ay socotay waxaan u malaynayaa hal shil baa dhacay wax geeri ah allahu naxariis hal qof baa ku dhintay oo uun xamaasadii iyo isqaqabsigii qayb ka mid ahaa waxa kale mudan madaxweyne waxay noogu dhammaantay si fiican way joogaan hadda xildhibaanadii waxaan lahayn hal mar iyagoo waxooda u dhammaystiran yihiin inaan wareejinno oo xarunta caasimadda jamhuuriyadda federaalk soomaaliya aan ku wareejinno xildhibaanadii oo socda oo si ofishala markaas guddiyadii iska lahaa shaqada iyo qaabkooda ay u qabsadaan intii ka dambeysay waxaa loo yimid niman musharaxiin oo iyaguna fara badan oo prime minister ku jiro iyo rag kale oo madaxtinimo raadinaya iyaguna ay fursad u heleen inay la hadlaan xildhibaanadoo doodooda iyo warkooda ay gaarsiiyaan waxaan aad ugu faraxsanahay marka inaad maanta noo timaado iyadoo aan xilligaa soo gebagabaynay madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo isna ka hadlay ujeeddada safarkiisa ee magaalada kismaayo ayaa sheegay in safarkiisa uu qayb ka yahay arrimaha doorashada madaxtinimada oo colaadda iyo cunfiga doorashada la socdaahee meelo badan caalamka lagu yaqaanahay soomaaliyada maanta inaanay ka dhicin oo aan la isdilin oo aan la sii kala qaybsamin oo dadkii aanay nidaamkii doorashada aan isu waa run nidaam xoogaa culus nagu cusub nagu dhib badan oo ahaa annaan garanayn waaye aragnimana aan loo lahayn laakiin muxuu ahaaye sida ay u dhaceen oo mahaddeeda ay leeyihiin runtii shacabka soomaaliyeed guud ahaan gaar ahaan mas-uuliyiintii mas-uulka ka ahaa xarumihii iyo dowlad goboleedyadii muxuu ahaaye dhaqangeliyey ama suurtogeliyey doorashooyinka inay dhacaan guddiyadii madaxa bannaanaa ee heer deegaan iyo heer federaal intaba lahaa ee ayaguna ka shaqeeyey dhammaan howl loo wada guntaday oo runtii dadka soomaaliyeed oo dhan shacab iyo iyo mas-uuliyiin bay u istaageen ay ahayd alxamdulilah marka arrintaasi jubbaland waa aad iyo aad ayay ugu ammaanan tahay waanu ku bogaadinaynaa horeyna waan ugu bogaadinay waataan ka soo saarnay statementigii maalintii ay doorashada gebagabeeyeen hambalyaan leenahay doorashooyinka iyo nidaamka cusub ee soomaaliya u gudbaysa oo sida dadka soomaaliyeed ee caalamkuba ogyahay dhammaantiis ku salaysnaa wadatashi wadatashi la wada tashanayey ayuu mar walba ku salaysnaa wadatashiagii ayaan marka qayb uu ka yahay safarkayga halkaanaan ku imid qodobka labaad oo hogaanka iyo dowladda xubnaheeda kala duwan ee iyo shacbiga reer jubbaland inaan taladooda dhegaysanno sida ay u arkaan waxa dhiman sida ugu habboon ee ugu dhaqsiyaha badan sida tii hadda soo gebagabowdo sida tartiibka oo deganaanshaha kusoo gebagabowday si maxaanku raha deganaanshiye ah iyo si maxaanku raha nidaamah ayadana sidii loogu gebagabayn lahaa wadatashigeedana waa u nimiday haddee midda labaadna madaxweynahaba ka dhawaajiyeyoo dad badanoo saaxiibbaday ahoo booska madaxweynenimada soo socda inay fariistaan jecel ayaa halkan yimiday dabcan aniguna ajandahaas igama marna oo inaan dalka muddadii aan soo wadnay horumarka aan soo gaarnay meeshiisii inaan hogaankiisa ka sii wadna waan rabnaa laakiin waxaan rabaa midda shaksiga oo aniga inaan murashaxaayo doorasho inaan raba waa meesheeda mana qarsoonayn mar horeba laakiin midda aan rabo runtii inaan ku faano dadka soomaaliyeed iyo dowlad goboleedyadu inagula faanaana waxay tahay maanta murashaxiinaa socdo nin doorasho rabaa socdo nin siyaasi ahoo muxuu maqaam siyaasadeed rabaa socdo qoryana ma wato ciidanna ma wato duulimaadna ma ahan ra'yi ajanda siyaasadeedoo wataa huu leeyahay ra'yigan siyaasadeed ayaan soomaaliya yaan rabaa inay ku meel marto hore uma jiri jirin oo in saas muxuu gobolada loogu soo wareego madaxweyne xasan oo caawa ku hooyanaya magaalada kismaayo ayaa la filayaa in maalinta berita ah uu la kulmo xildhibaanada labada gole ee dhowaan lagu doortay magaalada kismaayo toddobaadkii hore waxaa isna magaalada kismaayo tegay ra-iisul wasaaraha soomaaliya cumar cabdirashiid cali sharmaake oo isna la kulmay xildhibaanada cusub madaxweyne xasan sheekh maxamuud iyo ra-iisul wasaare cumar cabdirashiid cali sharmaake labaduba waxa ay ka mid yihiin musharaxiinta u tartamaysa jegada madaxweynenimo ee soomaaliya taas oo la sheegay in la qaban doono ka hor inta uusan dhammaan sanadkan khadar maxamuud xareed v o a nairobi dhinaca kalena dhegaystayaal ololaha doorashada aqalka hoose ayaa isna gebagaba maraya iyadoo ay musharaxiinta ololahooda ka wadaan gobolada dalka si ay u helaan codadka ay u baahan yihiin falastiin axmed iimaan ayaa warbixin inooga diyaarisay doorashooyinka xildhibaanada soomaaliya ayaa maraya heer gebagaba ah sidoo kalena waxaa socda ololaha doorashada oo musharaxiintu ay booqanayaan gobolada dalka qaybo ka mida iyo weliba kulamo ay la leeyihiin dhinacyada ay tuhmayaan in waxoogaa ay ka yara jilacsan yihiin ra-iisul wasaaraha soomaaliya ayaa toddobaadkii hore booqday magaalada kismaayo oo uu ku sheegay in soomaaliya ay u baahan tahay hogaan cusub gaar ahaana madaxweyne cusub hadalka ra-iisul wasaaraha ayaa ka caraysiiyey madaxtooyada soomaaliya oo markiiba ay kaga jawaabeen war-saxaafadeed iyadoo maantana halkaasi uu gaaray madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo safarkiisa lagu mucneeyey inuu kaga jawaabayo booqashadii ra-iisul wasaaraha haddaba maxay ololahan socda ay ka bedelayaan qaabka doorashada oo ay musharaxiintu ku tegayaan gobolada dalka cabdirashiid khaliif xaashi oo madax ka ah hay-adda heritage ee magaalada muqdisho ayaa ka jawaabaya maadaama xildhibaanadii lagu soo doortay gobolada welibana goboladu ay dee si fiican u gacantugaaleeyeen dadka soo baxaaya oo ay awood ku lahaayeen dadka soo baxaya iyo processka sida loo maamulayo qofkii kursi raba laba dhagax inuu hal shimbir ku dilo nimankii carada haystana lala soo hadhadlo oo ciddii tale iyo saameyn ku leeyihiin baa lagala xalxaalo dadkii xildhibaanada ahaydna loo tago haddana dee adduunka de markii doorashooyinku dhacayaan waa la yaqaana madaxda waa isku safartaaye laiska dhigo dad maarata mas-uuliyiin dadkii oo dhan iyo goboladii iyo beelihii iyo degaanadii oo dhan matalhaya ama maaragtay soo dhegeysanaya ama kalsoono ka helaya marka waa wax la filahayay in maaragtay runtii dhaaqdhaqaaqa la badiyo oo maadaama dee hadda la fakiyey meelihii laga soo kala gelahayay marka ka kalena waa intaad sheegtay maahan cali xaaji warsame iyo jibriil iyo siciid cabdullaahi deni iyo kuwo badan oo kalena waa ujeeday maalan xataa kismaayo joogay oo imaanayay gobolada kalena sida garowe iyo meelahaasna dad kale looga jeediya marka waa waa arrin la fahmi karo weeye oo dee in maaragtay maxaa la yidhahdaa dadaalkaas in kuraasta la helo salka ku haysa dhanka kalena waxaa heer gebagaba ah maraya doorashada xildhibaanada maamulada qaar jubbaland ayaa iyadu soo dhammaystirta xubnihii uga mid noqon lahaa baarlamanka federaalka labadiisa aqal koonfur galbeed ayaa doorashada xildhibaanada waxay maraysaa heer gebagaba ah gudoomiyaha guddiga doorashada dadban ee koonfur galbeed maxamed cabdulaahi mursal ayaa ka waramaya heerka ay marayso doorashada xildhibaanada ee koonfur galbeed sidaad la socotaan koonfur galbeed guud ahaan kuraasta tiiley waxay ahaayeen lixdan iyo sagaal hadda hadda waxaan dooranay waxaa la doortay lixdan iyo toddoba kursi oo afar iyo toban kamida ay yihiin kuraasta haweenka ay yihiin oo boqolkiiba udhiganta kow iyo labaatan laba kursi ayaa harsan oo saacadaha soo socda iyagana shaqadooda lagu jiro in la doortana rajeyna hirshabeelle ayaa iyana doorashada xildhibaanada soo gebagabeynaysa goordhow gudoomiyaha guddiga doorashada dadban ee hirshabeelle seke xaraare ayaa v o e da u sheegay in ilaa iyo hadda ay soo doorteen inta badan xildhibaanadii looga fadhiyey islamarkaana ay dhowaan soo gebagabeyn doonaan
hirshabeelle waxaa yaalo sideed iyo soddon kursi oo ka mid ah labada boqol iyo shan iyo toddobaatanka kursi uu ka kooban yahay aqalka hoose ee baarlamaanka federaalka soomaaliya ilaa iyo maanta waxaan dhamaystirnay shan iyo soddon kursi oo ka mid ah sideed iyo soddonka kursi waxaa noo harsan saddex kursi waxaan soo saarnay toban kursi oo ay buuxiyeen gabdhaha taasoo dhamaystirtay qoondadii haweenka ee boqolkiiba soddonka ahayd ee la inaga rabay saddexda kursi inoo hartayna waxaan rajaynaynaa insha allah inaan ku dhammaystirno labada maalmood ee soo socota galmudug ayaa iyana tiro aan badnayna ay ku sii hartay beelaha banaadiriga ayaa doortay ilaa iyo saddex xildhibaan toddoba xubnood oo laga doonayay iyadoo mid ka midana loo wareejiyey magaalada jowhar ee maamulka hirshabelle beelaha waqooyiga ama somalilan ayaan iyagu weli gudagelin doorashada xildhibaanada waxaanay odayaasha beelahaasi qaarkood codsadeen in doorashada loo wareejiyo xarunta hay-adaha caalamiga ah iyo safaaradaha iyo weliba amisom ay ku leeyihiin muqdisho ee xalane waxaana go-aankaasi war-saxaafadeed ku taageeray ra-iisul wasaaraha soomaaliya cumar cabdirashiid cali sharmaarke haddaba dalabkani maxaa keenay sawir intee leeg ayayse ka bixinaysaa walwalka ay odayaasha beelaha ka qabaan faragelin lagu sameeya qaabka ay wax u dooranayaan waa kan cabdirashiid khaliif oo ka tirsan machadka heritage marka la fiiriyo dadkan hadda dhahayo xalana hala geeyo oo meelaan soomaali joogin hana la geeyo marka la dhahayana runtii ceeb bay ku tahay guud ahaan maamulkan oo hadda maaragtay guud ahaan dadkan meesha maamulaya ama madaxweyne dhe ama ra-isul wasaare dheh ama xukuumad dheh iyo guud ahaan waxay wax sawir weyn ka bixinaysaa doorashada say doorasho caato ah oo maaragtay weyn ah ay u tahay maanta kore marka la fiiriyo maaragtay sida gobolada la isugu xoogahayay iyo lacagta socotay iyo waalida iyo iyo iyo meel kastoo kursiyaalaba sida laisku maaragtay farbaroojinayay haddii hadda la miciin baday ajaanintaas ku xaraysan xaalanaha dil dadka qaarkiis ay dheheen kuwaasaa micid miciin badnay nuxurkooda waxa weye kalsooni kuma qabno dadkii kale kuwa banaanka bahasha raba inay geystaan oo ku haystaanna maslaxa ugu jirto marka ninka gudaha la galayna maslaxadiisa ula galayaa kan banaanka raba in lagu lagu rogrogana banaanka maslaxadiisa uga jeedaa puntland ayaa iyana aan weli dib u bilaabin soo xulista xildhibaanada baarlamaanka ee aqalka hoose uga mid noqonaya iyagoo eedana u soo jeediya dowladda federaalka ah taasoo keenta cabsi laga qabo in mar kale ay doorashadu dib u dhacdo waa kan cabdirashiid khaliif oo sharxaya in howlaha hadda socdaahi ay keeni karaan dib u dhac kale oo ku yimaada muddadii lagu ballamay in la doorto madaxweynaha
horta dib u dhucu waa maxaa la yidhahdaa tilmaanta ugu weyn oo doorashooyinkan lagu yaqaanay hal qof iyo hal cod baana laku ballameeyey waa laga booday september iyo august waa midna baarlamaan la dooranaya ilaa july august baarlamaan inuu soo baxo madaxweynaha september la doorto waa dhacday baarlamaankii waa iska kala tegey mid kalaa laga duldhisay madaxweynihii ra-isul wasaarihina iyagoo waktigii ka dhacay way hadda maaragtay xalane oo meel ajaanib degan tahay baa la geenayaa iyo banaankaan joogeynaa bay hadda isku haystaan waxaasoo dhanna waxay masawir runtii dee aan qurux badnayn ka bixinaysaa maxaa la dhahdaa falfal xumada iyo maxaa la dhahdaa farsamo xumada iyo iyo iyo gaabiska iyo ay ay ka gaabiyaan inay wixii loo loo loo idmaday ay ay hirgeliyaan
isku soo wada duuba waxaan weli caddayn waxa laga yeelayo kontonka kursi ee la sheegay in lagu muransan yahay ee loo gudbiyey guddiga xalinta khilaafaadka doorashooyinka heer federaal inkastoo guddiga doorashada heer federaal ay sheegeen in ka hor inta aanu dhammaanin sanadkan labada kun iyo lix iyo tobanka oo aan loo gudbin sanadka labada kun iyo toddobiyo tobanka oo hadda maalmo un ay naga xigaan ay dhici doonto doorashada madaxtinimada balse saansaanka hadda muuqda ayaa dadka oo dorso siyaasadda soomaaliya waxay sheegayaan in dibidhac kale laga cabsan karo aad iyo aad ayayd u mahadsan tahay falastiin axmed iimaan oo warbixintan ku eegaysay ololaha doorashooyinka
habeen wanaagsan dhegaystayaal halkani waa v o a washington toddobaad kadib markii ay aamusnaayeen qoyska cabdirasaaq cali cartan oo ahaa wiil soomaaliyeed oo la sheegay inuu weerar ka geystay jaamacadda ohio ee magaalada colombus ayaa waxaa markii ugu horreysay hadlay qareenka difaacaya qoyskan waxaana uu faahfaahiyey sababta ay qoyska u aamusnaayeen iyo dareenka iyo xanuunka ay ka qaadeen dhacdadaasi waryaheena maxamed colaad xasan oo jooga colombus ohio ayaa waraysi gaar ah la yeeshay qareenka qoyskan robert fidrakis waraysigaasi oo uu la soo jeedinayo waryaheena cabdikaafi aadan sidan ayuu u dhacay
Well, they, they've only been in the country uh, two years. You know, they, uh, you know, they fled a horrendous situation in Somalia, uh, and they were in Pakistan, and they came here. and the family itself is really absorbed in uh, in working in going to dalka school.
waxay joogaan un muddo laba sannadood ah waxayna ka soo carareen dhibaatada iyo dagaalada ka jira soomaaliya waxayna tageen bakistaan kadib ayayna halkan yimaadeen qoyska waxay aad ugu mashquulsanaayeen aadista dugsiyada waxbarashada iyo shaqo cabdirsaaq laftigiisa waxa uu ku soo qalinjebiyey darajada la sharfo ee ardada ay keenaan xagaagii ina dhaafay ayuu kollejka bulshada ee magaaladani colombos ka soo baxay hooyadu ingiriis fiicani kuma hadasho waa hooyo keligeed carruurta korinaysa marka waxa ay dareentay inaysan noqon karinin dooqa ugu wanaagsan ee difaaci kara ama u hadli kara qoyskeeda wiilkeeda ugu weyn waa saddex iyo labaatan sana jir carruurteeda qaar ayaa dugsiyada sare ku jira runtii waxa ay isku wehliyey dhacdadii ugu dambeysay ee dhacday markii ugu dambeysay walaalkood iyo booliska oo ku duulay gurigooda iyagoo aan filaynin wixii ka dambeeyey waxa ay galeen tacsi iyo aaska wiilkooda runtii ma doonaynin inay hadlaan waana taa sababta ay aniga ii wakiisheen inaan ku hadlo codkooda
They're, they're in shock. Well, What they want to see is uh, uh, is the videotapes, right? They want they want to see. Uh, you know, I mean, uh, it's not the son uh, that they knew. The son they uh, knew and the brother that they knew was, you know, polite, hardworking, spent all his time he, uh, either working or, or studying.
waan kuu sheegay way naxsan yihiin waxayna doonayaan inay arkaan haddii ay jiraan muuqaalada ay duubeen kaamaradaha halkii uu weerarka dhacay waayo waxay aad ula dhakafaarsan yihiin in wiilkoodu uu ahaa waxa ka duwan waxa ay maqleen wuxuu ahaa wiil howlkar ah shaqo badan waxbarta hanuunsan oo masaajidada taga waxay doonayaan inay arkaan caddaymaha inkastoo hay-adaha dowladda ay sheegeen caddaymaha iyo dadka weerarkaasi markhaatiga u ahaa haddana waxaa jira wax weli qoyska u diidan inay aqbalaan waxa ka dhacay wiilkooda qaar ka mida qoyska ayaa iyagu rumaysan in waxa dhacay ay run tahay tusaale ahaan markii uu weerarku dhacay ka hor mid ka mid ah qoyska ayaa arkay hadallada uu soo dhigay walaalkood facebooka wuxuuna u qoray fariin uu ku weydiinayo sababta ku kaliftay arrintaasi afartan iyo shan daqiiqa kadibna waxaa lagu soo duulay gurigooda iyadoo loo sheegay wiilkoodii uu weerar geystay waxaa keliya ee hayaan ayaa ah fariimihiisii ugu dambeeyey ee facebooka aan ku celiyo qoyska waxa ay la qilaayihiin waxaa sida degdega ah u bedelay wiilkooda
you know, when, when you look at that, they're, they're saying there was nothing that they saw, you know, but l- like a lot of young people these days.
markaad right?
fiiriso waxay kuu sheegayaan ma jiraan waxa ay iyagu ku arkeen inkastoo ay nooga cilmi badan yihiin arrimaha internetka dadka laga xagjireeyo laakiin waxa uu wiilkoodu ahaa nin howlkar ah oo ka shaqeeya dukaanka weyn ee lagu gada alaabaha guryaha ee home dibo wakhtigiisa inta badan iskuulla aadi jiray ma ogin inuu jiray culays uu kala kulmay kollejkii uu dhiganayay uuna ula wareegay dhinaca jaamacadda laakiin qoysku waa qoys degan laakiin la dhakafaarsan waxa sida degdega ah u bedelay wiilkooda
My understanding that uh, was that the father is still uh, in Somalia. That they went uh, spent two years uh, in Pakistan, but there wasn't uh, much of a Somali community.
hooyadu waxay ii sheegtay in aabahood uu ku nool yahay soomaaliya iyaguna ay galeen bakistaan oo ay laba sannadood soo joogeen kadibna ay maraykanka soo galeen hooyadu waa hooyo waxbarashada jecel waxayna la walaacsan tahay in wiilkeedii oo qof wanaagsan ahaa ay ka suuroobeen waxaanoo kale
they uh, said that uh, you know it was unlivable in uh, in uh, Somalia. They they didn't list a specific reason, but they said that you know the situation there.
sabab gaar ah iima sheeginin laakiin xaaladii ka jirtay soomaaliya oo ahayd midaan lagu noolaan karinin ayay ka soo carareen
The uh, my understanding is it was uh, they had refugee status. You know they were here lawfully uh, as as refugees.
intaan ogahay waxay ku yimaadeen qaxooti oo si sharci ah ayaa lagu keenay
having, you know, talked to the family uh, and been present as they cooperated with law enforcement, uh, the level of shock to the family. I mean, it's. Uh, I think that's that's why it was.
maya you know, markaan la there hadlay was notions qoyska that they iyagoo couldn't weliba accept ballan qaaday inay la shaqaynayaan hay-adaha dowladda haddana waxa uu ku dhacay wiilkoodu oo ka duwan waxa ay qoysku u haysteen oo ahaa wiil shaqo badan oo waxbarashada jecel ayaa ah waxa culayska ku keenay qoyskani oo ay u aamini la'yihiin wiilkooda falka noocaana uu ku dhacay who suddenly uh, does things that's virtually uh, unthinkable.
kaasina waxa uu ahaa qareenka wiilka ee qoyska soomaaliyeed ee wiilkooda lagu eedeeyey shilkii ka dhacay jaamacadda ohio robert fedreski oo u warramayay wariyahayaga maxamed colaal xasan oo ku sugan colombos ohio waxaana la soo jeedinayay wariyaheenna magaaladaas cabdikaafi aadan
habeen wanaagsan mar kale dhegaystayaal toddobaadkii hore maalintii jimcaha waxaad dhegaysateen waraysi horudhaca oo aanu la yeelanay brofesor cabdi ismaaciil samatar oo ka hadlaya buug uu qoray ee oo la magac baxay dimuqraadiyiintii ugu horreeyay ee afrika oo ahaa soomaali aadan cabdulle cismaan iyo cabdirasaaq xaaji xuseen haatanna kusoo dhowaada qaybtii koowaad ee taxanaha aad toddobaadkan dhegaysan doontaan waxaa inoo haya jaamac buula jaamac
kulanti u wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada waraysi taxanaha oo aanu ku eegayno buugaagta ay soomaalidu qoreen iyo kuwa soomaaliya iyo soomaalidaba laga qoray toddobaadkan haddii eebbaha awoodda la idmo waxaad maqli doontaan sidii aad idaacadahayagii hore ee toddobaadkii tegeyba aad ku dhegaysateen qaybo kala duwan oo ka mid ah waraysiga cabdi ismaaciil samatar ee buugga la magac baxay dimuqraadiyiintii ugu horreysay ee afrika ee soomaali ah aadan cabdila cismaan iyo cabdirasaaq xaaji xuseen allaha u naxariista labadaba waxaadna maanta dhegaysan doontaan qaybtii ugu horreysay afar qaybood oo aanu ku eegayno buuggaasi oo socon doono ilaa iyo maalinta khamiisnimada ah brofesor cabdi ismaaciil samatar waxa uu marka ugu horreeyay ka jawaabayaa aragtidiisa ku aadan waxa uu ka filayo akhristayaasha soomaaliyeed ee buuggan walaal buuggan gaar ahaan waxay u kalifay dhallinyarta soomaalida ah rag iyo haweenba ee dhaxli doono waddanka iyo dhaqanka iyo eh, biicadda soomaalida inay helaan meel ay ku soo hirtaan markay waddanka iyo dadku ahaan jireen dad qiimo leh qaran qiimo leh eh, dhul qiimo leh eh, qadarin weyn oo loo haya islaamnimada marka inay ku soo higtaan oo ay arkaan wanaag inaynu samayn jirnay si wanaagsana loo samayn jiray dowlad ummadeeda iyo dalkeegana u naxasa ilaahaygana ka baqasa inay jirto marka taas ay weeyaan walaal waxaa qoraalka salka wey sida aad ku sharaxday buugga madaxweyne aadan cabdulla cismaan aadan cadde waxa uu ahaa nin u hoggaansan sharciga sama katalisna ahaa maxaa ka mid a waxyaabihii kugu qanciyey inaad go'aankaas qaadato walaal waxaa igu qanciya waxa weeyaan horta waxaan markii ugu horreysay tegay een, eh, magaaladan washington meel aan ka fogeyn oo ay tahay hantida qaranka taariikhiyan ee waddankan maraykan ku yaallo la yidhaaho college park maryland oo eh, aan soo hogaaday waxyaabihii maraykanku ka qoray eh, d- eh, dowladihii isticmaalka ee soomaaliya haystay maalan dabeedna waxaan tegay magaalada london meel la yidhaaho q gardens meeshaana waxaan ka soo helay wixii ingiriisku ka qoray marka waxaad arkaysaa waxyaabaha waddanka ka socday markaasi iyo siday u a- ee, abaarayaan dadkani ayaa ii dhalisay markaasi in labadan qof hay yihiin oo xataa taariikhda ingiriiska iyo maraykanku ay xusayaan inay yihiin dadka kale wax ka duwan iyakoo kani adag oo dadnimadooda iyo sharaftooda iyo waxoogoo dhan ilaashanaya haddana hay la xaajoon karaan dadka ajnabiga ingiriiska ama talyaaniga haystay iyakoon iska hoosaysiinayn aan ogolaanayna in hoos loo dhigo walaal barasare cabdi ismaaciil samater qofkii akhriya buugga africa's first democrats waa uu ka dhadhansanayaa jawaabta su-aasheeda laakiinse dhegaystayaasha waxa ay isweydiin karaan sagaal sano oo dimuqraadiyada ayaa la soo maray iyo afar hogaamiyeyaal oo kala duwan xorriyadda kadib muxuu qoraagu ku kala doortay cabdirashiid iyo aadan cadde iyo ra-iisul wasaarayaashii dalka cabdirashiid cabdirasaaq iyo cigaal walaal waxaan ku kala doortay waxa weeyaan horta dadku dhammaantood kolkaad cigaal eegtid eh, s n l buu madax u ahaa xisbigii la odhan jiray waqooyiga Eh, eh, karti badanna wuu lahaa aftahanna wuu ahaa eh, waxoogaa silbashana wuu lahaa Eh, cabdiras- eh, maxa- allah u naxariistay cabdirashiid cali sharmaarkana eh, waxau ahaa nin eh, digrii buu ka soo qaatay jaamacadda Har- eh, talyaaniga qof qoraal oo ahaa waxbuu akhriyi jiray Eh, laakiinse umuu kani adkayn markay danta dadka timaado sida aadan iyo cabdirasaaq ugu kani adkaayeen ay ugu dhegsanayeen dadka eh, dadweynta cabdirashiid cali share marka allah u naxariista musuq maasaq isagu mu ahayn laakiinse dadka hareero jooga ayaad moodaysaa inay arrintaa ka faa'iidaysanayeen maxamed ibraahim cigaalna dee siduu buuggaba ku qorayo ee afkiisa laga hayay dowladda maraykanku hayso wuxuu yidhi cabdirasaaq talyaangu ma jeclaa waayo musuq maasaq ma noqon karo maalan markaas yaabaha dartood waxaan arkay laba qof oon iyo ku doonayn inay jagadan ku sii waaraan ee cabdirashiid cali sharmaarke iyo maxamed ibraahim cigaalna taas way kaga duwanaayeen waxay doonayeen inay meesha sii haystaan ilaa runtii ay rawaxayaan sida ku cad bogga toddobaatanaad mabaadi'da siyaasadda soomaaliya dimuqraadi kaligitalis wadaad iyo cilmaaniba waxaad moodaa in ay meel ku soo aruurayso markii shakhsiyaad yar oo tiro yar laga tago waxay u eg tahay in ay dadku gundhigooda siyaasadeed ay tahay qabyaalad iyo danaysi arrintaas ma laga qaadan karaa boggan dhab weeyaan waxay laakiinse eh, in kala saarno dadweynaha iyo siyaasiyiinta siyaasiyiin dad fara badan oo danaynaya siyaasadda way jiraan laakiinse diiday inay galaan waayo sharaf xumada iyo hunguriga iyo musuq maasaqa iyo dhaca iyo khaa'ilal wadanka meesha ka buuxa darteed maalan haddii tilmaam maanta laga qaado waxyaabaha ka socda wadanka doorashadan la sheegaya waa inay socoto waxaa la sheegayaa kursi baarlamaan in lagu bixinayo shan boqol oo kun oo doolar oo maraykan ah dee aadanna waxaynu gar- garanaynaa in markii toddobiyo lixdankii doorashadii soo fool saartay inuu lacag isagu inuu bixiyo iska dhaafe in isaga dad reer waqooyi oo baayac mushtara oo odaygii allah yarxame xashiis la oran jiray reer burca ka mid ahaa inuu lacag ku keeno yidhi lacagtan isticmaal waa lacagtaydii haddaana tii dowladda isticmaalayn wuxuu yidhi jidkaa haddaan marno waan wada hooganaa ayuu ku yidhi cabdirasaaqna waxa weeyaan markii dowladdii militarigu meesha qabsatay ee, way baareen nin walba ee, bankings waxaa ku jira waxay ka heleen shan boqol oo doolar wax ka yar ayay ka heleen marka waxaad arkaysaa dad wanaagsani way jiraan oo maalan qolooyinkan la yidhaaho civil serviceka dowladda u shaqeeya dad fara badan oo wanaagsan baa jira maantana jira maalintiina jiray laakiinse waxay laayihiin waxa weeye cid horkacda maalinta taa la helo waxaan qabaa inaynu geedaha ugu dhaadheer afrika noqon karno walaal qaybta musuq maasuqa oo runtii haddana aad carab ku dhufatay in aad looga dayrinayo xilligaasna aad looga dayrinayay waan u tegi doonaa buuggana si fiican ayuu u faahfaahiyey balse haddii aanu gadaal u noqonno markii allaha u naxariistay aadan cabdilaa cismaan uu magaalada soo galay si firfircooni leh ayuu horay ugu socday isla markiiba waxa uu bilaabay inuu shaqooyin marba marka ka dambayso uu horay u sii soconayo oo darajada shaqadu ay kordhayso uu qabanaya isagoo hoos ka soo bilaabay Eh, inkastoo horaantiiba uu la shaqeeyey dad talyaani ah marnaba buugga kuma ada xusin sidii wiil dhallinyaro ah oo agoon ah oo miyi ka yimid iyo talyaani ay eh, ku wada shaqeeyeen shaqooyinka noocaasna uu ku helay walaal to- mid haddaan ku tilmaamo maalan magaalada baydhabo ay ka dhacday waxa weeyaan aadano markaa waxoogaa in yaroo talyaaniya bartay ayaa nin een, baadari ah ayaa eh, doonay in shaqu dad buu shaqa u raadinayay weliba wuxuu raadinayay qof wax u kariya aadanna weligii waxba muu karin laakiinse markiiba wuxuu arkay inay farsamo tahay uu arkay baran karo markaa meeshiibuu ninkiibuu u shaqeeyaa afkiibuu ka baranayaa ninkan way doodi jireen maalan marka aadan oon diinta wax weyn ka oqoon oon muddo badan madrasad iyo qur'aan fara badan aan markaa soo baran markii dambe wuu xafidi doona haddii alla ka dhigo ayaa odaygii baadarigii la doodaya markaasuu doonaya odayga inuu ka dhaadhiciyo odayga waxaa laga yaabaa inuu markaa afartan jir ilaa konton jir ahaa wuxuu doonayaa inuu ka dhaadhiciyo baadarinimada katholiga ah inay ka wanaagsan tahay muslimnimadu aadanna wuxuu jiraa waxaan dhowr ee koob iyo toban labayo toban saddex iyo toban jir ahayn weeye marka waxaad arkaysaa wiil to- soo jeeday waxaanad moodaysaa soo jeedka mid waa hibe ilaahay siiyey midna waxa weeyaan duruufihii waddanka yaalay iyo agoonnimadiisii ayaa ku khasabtay inuu kalsooni yeesho inuu isku filnaado taas ayaa keentay oday baadari oo aabbihii da'diisa ah inuu la doodo isagoon diin badan garanayn oo xataa masiixiyadda aan garanayn inuu ku yidhaaho islaamnimada ka wanaagsan taada dhegaystayaal halkaa ha inoo joogo taxanaha aanu ku eegeyno buugga uu qoray profesor cabdi ismaaciil samatar ee dimuqraadiyiintii ugu horreysay ee afrika oo soomaali ah aadan cabdila cismaan iyo cabdirasaaq xaaji xuseen ilaahay ha u naxariista labaduba berrito ayaad maqli doontaan qaybtii labaad haddii eebbaha awooddala uu idmo waryaheena jaamac buulo jaamac ayaa waraysigaasi taxanaha ah inoo qaaday nalana socodsiinayey oo uu la yeeshay brofesor cabdi ismaaciil samatar qoraaga buugga dimuquraadiyiintii ugu horreysay ee afrika oo soomaali ahaa aadan cabdulle cismaan iyo cabdirasaaq xaaji xuseen allah u naxariiste
VOA.
kana dhegaystayaal qaybihii ka haray idaacaddeena ayaan gudagelaynaa waxaa idinku soo maqan xubintii dooda gaaban iyo dabcan barnaamijkii qurbe iyo qodobo kale marka horese ku soo dhowaada qodobadii wararka caalamka ugu waaweynaa
dad badan oo shiinaysa ayaa aad u soo dhoweeyey doorashadii madaxweynenimo ee donald trump iyaga oo filayey maadaama uu ganacsado yahay inay aragtidiisa ku aadan shiinaha ay aad uga duwanaan doonto musharaxii la tartamayey balse teleefoonkii uu u diray taiwan iyo dhowr twiid oo uu ku daabacay bartiisa twitterka ayaa bilaabay inay aragtidaasi ay aad isu beddesho si dhaqso ah iyaga oo soo fahmaya in madaxweynaha donald trump uusan ahayn mid la saadaalin karo golaha ammaanka ee qaramada midoobe ayaa maanta la filayaa inuu u codeeyo xabajoojin toddoba cisho ah oo laga hirgeliyo waqooyiga magaalada alepo ee dalka syriya si magaalada dadka ku sugan loo gaarsiiyo gargaar bani'aadanimo alepo ayaa waxay magaalada waxay ahayd magaalada ugu weyn ee syriya ka hor dagaalada inta aysan dhicin lix sano ka hor waxaana hadda inteeda waqooyi ay gacanta ugu jirtaa ciidamada dowladda syriya oo ay taageerayaan kuwa ruushka dhanka bari ayaa waxaa weli haysta mucaaradka dowladda kasoo horjeeda qaraarkan oo ay soo gudbiyeen dalalka masar sbain iyo new zealand waxa ay sheegeen in golaha ay qiimeyn doonaan toddoba cisho oo lagu dara xabajoojinta si dagaalada loo hakiyo gargaarka bani'aadanimona loo gaarsiiye halkaasi
halkaad dhegeystayaal weli nagala socotaanna waa laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaanaysa washington haatana kusoo dhowaada xubintii dooda gaaban saynab abukar ayaa inoo haysa
kulanti waxaan dhagaystayaal kusoo dhowaada xubinta dooda gaaban shir afar maalmood ka socday magaalada muqdisho ay ka qayb galeen dowlada federaalk ee xubnaha dowlad goboleedyada dalka iyo hay-adaha samafalka qaarkood ayaa looga hadlay sidii laysaga kaashan lahaa wax ka qabashada dhibaatooyinka abaaraha iyo masiibooyinka bini'aadanimada ee ka jira gudaha wadanka muxuu shirkan xaaladihii jiray uu ka bedeli karaa waxaa dooda igala qaybgalaya cabdinaasir maxamed geedi iyo cabduqaadir maxamed cali waxaana hadalka ku horeeyey cabdinaasir maxamed geedi hore waa ku mahad celinaa senab iyo v o a waxaan rabaa horta marka hore inaan horta aan isweydiino koormee waxaan awaarta iyo koormee bilaabatay waqti hore bilaabatay shirkan koormee la qabtay shirkan waxaa la qabtay hataa la qabtay oo magaalo qaarkood oo hataa roob laga sheegayo waxaan leeyahay shirkan waa ka daahay waqtigii loogu talagalay mideeda kale shirkan waa la qabtay keliya wuxuu ku egaa doonaa uun miitinkaas inuu dhacay oo lais wareystay kadib mar dambana laisma wareysan doono meeshaas haddana maalinta mar kale haddana abaar kale imaato ah haddana waxaa la dhihi doonaa shiraa la isku imaana oo shirkaasna waxaa laga yaabaa inuu oo imaado oo oo dhaco markii abaarta si laga sii baxa ama sii dhammaanayso santahay cabdi naasir cabdiqaadir maxamed cali aragtidaada kulankan lasoo gabagabeeyey afarta cisho socday dowladda xubnaha dowladda ka tirsan hay-adaha caalamiga ee looga hadlayay sidii wax looga qaban lahaa dhibaatooyinka abaaraha iyo xaaladaha aafooyinka wadanka ka jira sidee baad u aragtaa waqtigu kusoo
mar haddii uu yimaado aan wada hadalno waxaan ka wada hadalno amuuraheena iyo dhibaatadana haysato waxaa imaan doonto wadatashigaas wuxuu dhali doonaa waxqabad fara badan waana wax maaragtay maanta loo baahan yahay in wixii dhacay in laga daba tago oo la yidhahdo wareedhesaanay wax u dhaceen aan maaragtay soo xallino wadanka wuxuu soo maray abaaro soo maray wuxuu soo maray fatahaado wuxuu soo maray xitaa webiga inuu qalalo wixii maaragtay in yacni laga gaashaanto kuwa hadda kadib soo socdo kuwii hadda dhacayna saameyntooda in laga kabsado waa wax maaragtay aad maaragtay muhiim u ah waana anfacaysaa bulshada soomaaliyeed in shirkan iyo shirar lamida lagu sii qabto waana maaragtay ku baaqeena weliba in lasii adkeeyo maamul goboleedyadana kuwa goonigooniya ay qabtaan hadeer kugu soo laabanaya cabdiqaadir cabdinaasir maxamed geedi horta ma u aragtaa in loo baahan yahay dowladdii iyo guud ahaan hay-adihii caalamigii iyo kuwa maamul goboleedyaba qorsho midaysan oo dhibaatooyinkan abaaraha soo noqnoqday sidii wax looga qaban lahaa waa waa lagu qasban yahay laakiin horta waa inaan is weydiinaa hadda miyay abaar noogu horaysa annaga maya waa mar wax mar kasta soo laalaabanaa oo imaanaya mideeda kalena abaarta iyo masiibooyinka waxaa loogu talagalay marka hore in loo ahaado loo diyaargaroobo haddaadan u diyaargaroobin abaar hadday imaato wax ka qaban karta ma jirto marka dadkan marka waxa waa un waa mid- ee, kulamadii caadiga ahaa ee markii abaarta dhexbartama maraysa oo dadka aan wax loo qaban karin la qaban jiro kaloo la mid yahay hadda sidaan ay tahay haddii kan laga dhabayna xataa oo laleeyahay qorsha la keenaa ee wax baa la sameynaa kuwa soo socda laisku diyaarin haddee tahay waa fiicnaan leed lagama hadlayo weli waxaa la leeyahay maxaa la qaban karaa wix haddee noqoto hadal keliya oo miis inta laisku imaado oo labada sheekaysto wax ay soo kordhinayso ay bulshada usoo kordhinayso mana abaar waxay u baahan tahay in qiimeyn lagu sameeyo oo rasmiya lana ogaada abaarta soo laalaabanayso iyo sida looga hortagi karo markay imaato iyo markii markay imaatona noqoto dad u diyaarsan oo shaqadaasi wax ka qaban kara in loo loo- loo loo helo laakiin haddii ay noqoto un keliya wax markay imaato keliya inta meesha meelaha laga qaylqaylsho xogaagaas yaryarna ee oo soo dhacane xataa dadka si sa- si sax looma gaarsiinayo meelahan qaarku meelahan dhodhow maba dhaafeysaba marka waa arrintaasi waxay u baahan tahay in kulamo oo rasmiya ay dadka bulshadana ka qayb qaadanayaan oo loo wada diyaargarooba in laga sameeyo haye cabdiqaadir baan siinayaa Eh, cabdinaasir wuxuu ku doodayaa inaanay jirin istiraatiiji lagu wajahayo dhibaatada ama ka hortag ama ka dabatag labadaba oo markay wax dhacaan un dowladdu iyo hay-adaha iyo maamul goboleedyadu un ay ka hadlaan eh, waxa markaa taagan oo keliya ma loo baahnaa qorshe guud eh, oo lagu wajaha arrintan Een, qorsho inay kala heed waan u malaynaynaa dowladda soomaaliya guddiyo fara badan way magacaabi jirtay een, ka shaqeeya arrimaha iyo dhibaatooyinka een, deeqa way gaarsii jirtay een, tusaale ahaan yacni maamulkan een, puntland oo kale hadda kahor dhibaatooyin fara badan oo ka dhacday gurmudug way u fidisay dowladda soomaaliya hadda een, webiyada markay qalaleen gurmudug way fidiyeen waa la aaday een, guddiyo oo abaaraha iyo aafooyinka ah dowladda way leedahay een, wasaaradaha shuqa maaragtay shuqul kule oo maaragtay shaqooyinkaas qabto een, arrimaha bulshada yacni dadka bulshada ama culimo udiinka ama maaragtay een, aqoon-yahanada kale ay ku wacyigelisaa dowladda ay tiraahdaa bal maaragtay een, ka qayb qaata een, dhibaatadaa sida bulshada uga bixi lahayd Een, ilaa iyo somalilan way gaartay een, maaragtay een, in kaalmo la gaarsiiyo Een, dowladda kuma eka keliya een, magaciisi muxuu ahaa een, shir la qabto ee afcaal fara badan iyo ficlaan ka hena oo ay ku qabatay een, yacni ay wax uga qabatay abaarahan iyo wixii la halmaalo aanfooyin oo waddanka soo wajaho Een, laguma eedeyn karo keliya een, inay shir qabato shir keliya ma ahan waxqabad muuqdaa dhacay laakiin wixii ku filaa oo soomaaliya ma aragtay ay uga bixi lahayd abaaraha ama aanfooyinka ay uga gaashaamo lahayd yacni guud ahaan bulshada ka dhimatay keliya ma ahan dowladda dowladda waxay ka imaataa bulshada marka maadaama ay bulshada ka imaato dowladda bulshadina bulsho diyaarsan ma aha Een, waxaa la rabay inay maaragtay istaagaan een, mujtamaca guud ahaan inay istaagaan la rabay culummada inay u kacdaan la rabaday een, jaamacadaha iskuulaadka cabdinaasir baan siinayaa waad dhegaysanaysaa hadalka wuxuu leeyahay iskaashigii dhanka bulshada baa hooseeya horta yaa iskale marka hore mas-uuliyadda qorshaha ma dowladda maamul goboleedyada mise shacabka ay dhibaatada ku dhacayso iyagu u baahan in la kaalmeeyo horta eh, mas-uuliyadda u weyn waxaas kale dowladda federaalka iskale waxyaabaha waxa- oo abaarta soo celcelinaya waxaa ka mid a dadka ayaa ka qayb qaadanaya micnaha wax- dhirta la jaraayo iyo dhibaatooyin la samaynayo ayada naftigeed waa in wacyigelin dadka laga sameeya dadka waxay u baahan yihiin wacyigelin waxay u baahan yihiin in dadka oo oo- oo loo sheego xataa in markaasi ayaga naftiga ka qayb qaadanaya barnaamijkan oo abaarta soo laalaabanaysa lagana wacyigeliyo dadkana wax loo qabo dadka xoolaha ka baabaa'i karo lacag ha la aruursho xoolaha loo siiyo dib ha loo siiyo xoolahooda xoolaha loo gado waxa loo gado waxa loo sameeyo wax la taaban karaa la sameeyo laakiin haddii la yidhaahdo meelaha qaarkood oo biyaha ku yaryihiin ha la isku tay inna biyo la gaarsiiyo laakiin haddii xa- hoteelo waaweyn inta la yimaado xamar la isku yimaado ee laga wada hadlo ee dadkaasi wax lagu dalbado ee wixii marka gadaal ka imaadana xataa dadka aan- aanan la hubin in la gaarsiinayo waxaan u malaynaa mid- kulamadaas wax ay soo kordhinayaan kuwii hore oo lamid ay noqonayaan wax ay soo kordhinayaan ma jirto marka dowladda iyo xubnaha ka tirsan dowlad goboleedyada laga yimaado shirka waxaa ka qayb galay eh, qaybo ka mid ah hay-adaha samafalka oo lagula xisaabtamayay waxa ay qabteen iyo meelaha ay ay ku bixiyeen maxay ka dhigan tahay in dowladii maamul goboleedyadii iyo hay-adihii iyagu arrimahan u xilsaarnaa in shirka ay isugu yimaadaan Een, horta hor waa la xisaabtanka waa wax loo baahan yahay waa wax meesha ku jiro Een, hay-adaha iyo maaragtay dadka een, bulshada taageero Een, haddii lala xisaabtamo waa wax maaragtay muhiim ah waa bilow fiican waa shaqo koowaad oo maaragtay hadda hordhaca Een, waxaan leenahay een, yacni haddii la yidhaahdo wixii waa la keenaya ama abaarta ha laga baxa ama ha lagu jiro haddiiba waxa la keeno waxay u baahan yihiin in la maamulo Een, dowladda waxaan ku dhiirigelinaynaa in yacni wixii la keenay dadkii oo dalaga u baxay ee roobka helay dhacday abaartii ka soo baxay in wixooda ayaga inta laga gado loona gado bulshada u baahan marka wadanka markuu dalagiisa soo go-ay in lagu soo aadiya sax ma aha dowladdan waxaan rajaynaynaa inay barnaamijkaasi ay yacni ku dhiiran tahay og tahay ka war heeso amuur ay si toos ula socto inay tahay
horta ee, wadankaani hay-ada ajnabiga kama taliyaan waxaa ka taliya dowladda federaalka ka talisa mas-uuliyadda wixii meeshaas ka dhaco ayaga loo haysta hay-adaha naftigooda way ku jahwareersan yihiin qaabkii dadkaas wax u gaarsiin lahaayeen dhibaatooyinka jira waxaa waaye hay-addii waxay rabtaa inay dadka wax gaarsiiso dhaqaalihii way heesaa wixii way heesaa qaabkii iyo iyo wixii waxaa la rabaa marka inay dowladda federaal ka caawiso dadkaas ay tiraahdo qaabkan ha loo baxsho waxaan qaabkan hala sameeyo dowladda ayna noqoto kuwii markaasi barnaamijkan korka la soconaya dhaqdhaqaaqa socon laakiin haddiiba ee dowladda ee leeda okay wax baa la bixinahaa annaga hanala soo marsiiyo oo aanan ognahay meesha loo wado iyo iyo kalsooni xuman ayaa jirto taasi waxa waaye khatar oo oo waddanka jirta waa khatartaasna waxa waaye waxaa mas-uuliyaddeed qaadanaya dadkii dadka mas-uulka ahaa ee hadda keliya hay-adaha keliya oo ajnabiga ma aha dadka culummada ayaan dhexdaasi abaarta dhici jirta dadka culummada iyo dadka haweenka iyo qurbajoogta waxay uruursheen way ka tira badneed waxay ajnabi hay-adaha keeneen dadkaasi dadka soomaalida diyaar u yihiin in dadka walaalahood caawiyaan laakiin waxaa loo ba waxaa la leeyahay hogaamiyaal isku daba rida oo daacada oo dadkan wax u qabta
taas waan ku khilaafsanahay senab waxa weye maaragtay dowladdu waa la aamini karaa waxaan ku aaminay khidmad yaroo naga soo gaartay caalamka ma ahan wax ka badana ku aaminay dalka iyo dadka iyo diinkaan u aaminay sharafkeenna iyo cisigeennaya u aaminay deeq yaroo maaragtay la keenay ma ahan waxaan u aamini weynay cidda xaqa ule inay nagu maamushana waa ayada cidda inay noo maamusho loo baahan waa ayada soomaalida waxay u baahan tahay dowlad dowladnimay u baahan tahay haddii annaga mar walba aan tii timaadaba aan wax ka sheegnaa sax ma aha dowladda waa loo aamini karaa deeq walboo noo imaado ama caalamka ha nooga imaado ama shakhsiyaad soomaaliya ha ka imaado wax walba oo waddanka soo galaya haddii isa kontaroolin ammaan darradana waa kor- waa kordhaysaa is-aamin la'aantana waa kordhay waxaa sax ah wax walba oo waddanka soo galayo inay dowladda soomaaliya kontaroolsha gacanteedan ay kusoo dhacdo ayadana ay qaybiso gabagabada doodan isla soo gaarnay waxaa la gudboon dowladda iyo maamul goboleedyada si dhibaatooyinka masiibada bini'aadanimada ee abaartu sababto ama kadib fataxaaduhu ay geystaan wax looga qaban lahaa waxaan ku horeynayaa cabdinaasir maxamed geed ee, fatahaadaha iyo masiibooyinka dhan oo jiro waxay u baahan yihiin adduunku waa la yaqaanaa fatahaad iyo masiibooyinka dhacay dhan waxay u baahan yihiin in loo diyaar garoobo haddaadan u diyaar garoobin markay wixii dhacdaan wax ka qaban karti ma jirto markii oo marka wax kasta inay diyaar ku yihiin ee wad qiimeyna lagu sameeyo annaga ahaan masiibooyinka nagu dhici kara maxay tahay soomaaliya masiibooyinka ku dhac waa la yaqaana waa fatahaadaas iyo abaarta dadaa naga daran oo masiibooyinka naga daran ku dhacaan oo dhulgariir iyo waxyaabo kale ku dhacaan masiibooyinkaas nagu dhaco waa wax loo diyaar garoobi karo oon laga shaqayn karo haddii ay jirto daacadnimo iyo micnaha hufnaan haddii jirto mideeda kale dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada waa inay isku imaadaan ee ee- ee- ee samaystaan jadwal ama qaab wada shaqeyn ah oo cad oo qof kasta midoorkeeda cad u yahay wixii markaasi dadkaasi loogu talagalanayo iyo qaabka loo gaarsiinaya iyo waxyaabahaasoo dhan la sameeyo markii abaar dhacdana waa in dadkii abaartaas saameysa wax loo qabta si ay ugu ee markaasi xataa tan soo socota een ugu tarsoomin laakiin dadka waxaa arkaysa abaaraha ku dhacayso wax looma qabanaayo too kalaa ka daba imaanayso dadka waa sii la-aanayaan dadka waxay u nugulaanayaan dad u nugul ay noqonayaan abaarta u nugul marka marka waxaan dhihi lahaa wada shaqaynta ha la hagaajiyo dadkana si fiican oo cadaalada waxa loogu qaybiyo ugu dambeyn cabdiqaadir maxamed cali Een, dowladda iyo maamul goboleedyada aniga waxaan qabaa waxa kow inay dhisaan loo baahan yahay waa shacab Een, bulsha loo baahan yahay bulsho ayada diyaarsan markii la helo la xisaabtanka dowladda iyo maamul goboleedyada iyo wixii naga dhiman waa la xisaabtami karnaa in shacabka ay iskaashadaan oo dowladnimada loo istaago oo abaaraha maaragtay la iska jiro oo wax walbo imaan karana wixii ka imaaday wixii ku imaadeen laisla ogaado Een, waa muhiim aniga waxaan leenahay marka dowladda ha u diyaargarowdo inay shacabka diyaariso markii shacabka la diyaarso dadka dhan wax way qabsan karaan marka waa way fududaanaysaa laakiin dowladda inay ka shaqayso ay tiraahdo een, aniga waxaan abaabulaya macno ma keenayso yacni dowladda waxaa ka badan bulshada ka badan bulshada ha loo diyaariyaan leenahay annaga bulshadana ha u istaago xubintii dooda gaabanna maanta intaa haynoo joogto waxaa dooda igala qaybgalay cabdinaasir maxamed geedi iyo cabdiqaadir maxamed cali intaynu ku kulmi doono doodan midda xigtana nabadgelyo
waxaa xubinta dooda gaaban nala socodsiinaysa waryaheena zaynab abuukar markana injineerada ciidanka maraykanka ayaa axaddii shalay waxay diideen shatigii ama ruqsadii la doonayay in lagu dhammaystiro qad dhuun saliidda qaada oo loo yaqaano dakota dhuuntan ayaa waxaa hoos ay maraysaa webiga masuuri meel aan ka fogeyn dhulka gaarka ah ee qabiilka suu ee hindida maraykanka go-aankan ayaa soo afjaraya iska hor imaad daran oo ka dhex jira dowladda iyo dhowr kun oo qof oo goobtaasi dhul ay dowladu markaasi oo goobtaasi ku nool dhul ay dowladu leedahana ka samaysta xerayo si ay mashruucan u hor istaagaan warbixintan waxaa noo soo jeedinaya wariyaha v o eda maxamed cabdisandheere waxaana soo diyaariyey greg falax
damaashaad aan lasii qorshaynin ayaa ka bilowday goobtii lagu dibadbaxayay markii go'aanka dowladdu uu soo baxay dad durbaan garaacaya iyo kuwa heesaya oo ka soo jeeda dadkii asal ahaan dhulka loogu yimid ee hindida maraykanka ayaa ka mid ahaa dadkii kaalinta ka geystay joojinta dhuunta saliidda qaada dadka goobta joogay waxay ka kala yimaadeen qaaradda waqooyiga ameerika oo dhan dad kale oo hindida maraykanka aan ahayn horjoogsigan taageersan ayaa iyaguna ka mid ahaa dadkii goobta joogay amaba si joogtaha u soo booqan jiray Oh, man. my God. We've been watching it close, dude. We was here when the grass was a little bit green.
boni iyo mike waxay ka yimaadeen gobolka oklahoma waxay sheegeen in arrintan ay si sokow la socdeen goobtana ay joogeen markii cawsku uu cagaarnaa haddana uu qabow dartii la engegay It's um, I've never seen it at this capacity of magnitude of people coming in.
mary mashuunkaashi ayaa iyaduna tidhi weli ma arag xaddiga dadka halkan yimid marka aad baan ugu faraxsanahay inaan arrintan qayb ka ahaa dhowrkii bilood ilaa maantana aan soo gaadhnay ayay tidhi iyadoo qabow darani jiro ayaa dadka deegaanka u dooda dad matelaya ururada diimaha iyo kuwa siyaasaddoodu ay bidixda jirta ay buuxdhaafiyeen teendhooyin goobtii dibadbaxa ka dhisnaa iyagoo isku socodka gaadiidka ee waddooyinka baadiyaha taga cidhiidhi ku abuuray iska horimaadka u dhexeeya qabiilka suu oo dhinaca iyo dowladda dhexe ta gobolka iyo ta magaalado dhinaca kale ah ayaa bilaabmay bila ka hor markii hogaamiyaasha qabiilku ay cambaareeyeen dhuunta hoos maraysa webiga missouri oo ah meel dhinaca waqooyi ka xigta dhulka iyaga u ilaashan ee ay degan yihiin wasakhowga biyaha ayaa ah walwalka ugu weyn ee ay qabaan xubnaha da'da yar ee qabiilka suu sida arion fox If it leaks, then it's going to go through the whole river, and that's our water source. And not to mention all the animals.
haddii ay saliid sii dayso waxay dhex maraysaa dhammaan webiga waana meesha aan biyaha ka helno iska baddaa xayawaanka iyo wax kasta oo kale oo khatar gelaya ujeeddada dhuuntan saliidda oo kharashka ku baxay uu yahay saddex dhibic siddeed bilyan oo dollar ayaa ahayd in si nabada ay saliidda uga soo qaado deegaanka bakin oo saliidda hodan ku ah kaasoo ku yaalla galbeedka gobolka north dakota oo ay markaa geyso warshad saliidda lagu sifeeyo oo ku taalla gobolka illinois qaar ka mid a dadka deegaanka u dhaqdhaqaaqa ayaa arka in dhuuntani ay ka dhibaato yar tahay baabuurta xamuulka iyo tareennada hadda batroolka daabula injineerada ciidanka ayaa sheegay inay sii wadayaan inay la shaqeeyaan dadka mashruucan maalgelinaya si loo helo waddo kale oo ka ammaan badan victor kazajian oo ah hogaamiye diimeed si weyn loo qadariyo kana socda ururka united religious initiatives ayaa sheegay in dareenka uu ka helay intii ay goobta joogeen uu yahay mid sii jiraya We have serious, serious issues around how we treat the earth and how we are caring for the earth. And I think waxaa jira arrimo waaweyn oo ku saabsan sida aan dhulka ula dhaqmayno iyo sida aan dhulka u ilaalinayno waxay la tahay in dad badan ay halkaasii joogayaan maxaa yeelay waxaa abuurmay dareen bulsho ayuu yidhi hase yeeshee waxaa iyana sii jiri doonta xurgufta ka dhex abuurantay hogaamiyaasha qabiilka suu iyo dadka gobolka north dakota oo iyagu ka faa'iidayay horumarka tamarta ee gobolka arrintaas oo hogaamiyaasha bulshada iyo saraakiisha dowladduba ay sheegeen inay rajaynayaan in laga fogaado warbixintii wariyaha v o eda greg falakus uu nooga soo diray magaalada canonpol ee gobolka north dakota maxamed cabdi sandheere ayaa noo soo koobayay
weli waxaad dhegaystaan nagala socotaan laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaanaysa washington haatana kusoo dhowaada barnaamijkii qurbe waxaa inoo soo diyaarisay islamarkaana nala socodsiinaysa sahra cabdi axmed kulanti wacan oo wanaagsan idilkiinba dhegaystayaal kuna soo dhowaada mar kale iyo barnaamijkeenna qurbe barnaamijka qurbe ee toddobaadkan waxa aynu ku eegi doonaa si ka duwan sidii hore ayaa dalka maleeshiya sannadahan ay soomaali fara badan halkaasi siyaabo kala gedisan u aadayaan iyagoo ugu noolaanayo inay wax ka bartaan qaybo ka mid a caafimaad u tegaya halka kuwo kalena ay halkaasi u tegayaan in ay ka dhoofaan amaba ay ka aadaan waddamada qurbaha haddaba haweeye adna cabdi barkhadle waxa ay ka mid tahay dadka soomaalida ee ku dhaqan magaalada caasimadda koloolbun khadka telefoonka ayaana ku waraystay bal haweeye kusoo dhawow barnaamijka qurbe ugu horreyntii waxaad iga warantaa dhowaan ayaa tagtay waddankaasi bal waxyaabaha kugu badan eed isleedahay soomaalidu sababay waad inay tagaan wadankaas sahar aad ayaad u mahadsan tahay waana dhowahay marka hore maleesiya wan oo maaragtay dadkana ay aada ugu soo qulqulayaan siiba soomaalida halkan dadka soomaalida waxay u yimaadaan waa waxbarasho iyo caafimaad iyo qofolsinimo dadka maaragtay nolosheeda meeshana aada ayay u adag tahay maaragtay dadka waxbarashada u yimaadaan dadka caafimaadka u yimaadaan ayagana waxay joogaan wax yar inkastoo dadka kalena ay degan yihiin qaxootiga ah ayagoo halkaas ay joogaan sanooyin badan haddana mada ay kusii jirtaba dadkii aad bay ugu soo badanayaan ayagoo maaragtay usii gudbayaan indoonesia qaar qaarna dalalka dibadiisa sii aadayaan waa gartay marka la leeyahay dhinaca dadka bixitaanka raba ay u yimaadaan wadankaasi inay ka dhoofaan ee maleeshiya xaggeebaa u furan ama uu qofi uga sii gudbi karaa oo wadan kale oo wadamadan qurbaha yurub iyo maraykan iyo laga soo aadi karaa saharo way kala duwan yihiin horta bixitaanka halkan loo yimaado dadna waxay usii gudbaan xagga iyo indonesia ayagoo sii abaaraya halkaas iyo australia dhinacaas oo qaar tahriijelaayo qaarna halkaan waxay u yimaadaan inay u n iska diiwaangeliyaan ayagoo sugaayo wakti badan oo sanooyin ah qaarna halkaan dacwooyin ayay u yimaadaan oo maaragtay waxay kasii aadaan wadamadaas kale ayagoo dacwo ahaan halkaan maaragta loogu dhamaystiraayo hoosha ay ugu imaadeen dhinaca sharciyada marka la eego dadka soomaalida maxay ku yimaadaan wadanka sideyse ku joogaan dadku waxay ku yimaadaan baasaboorka soomaaliday ku yimaadaan markay wadanka soo galaan qaar waxay soo dalbadaan fiisooyin waxbarasho ah qaarna waxay u yimaadaan caafimaad dadka caafimaadka u yimaadeen markay elboorka kasoo degaan waxaa la siinaya fiiso bil ah kadib hadday caafimaadkooda iyo xanuunkooda uu sii batana meeshii ay caafimaadka irinta ee kala lahaayeen baa inta u fududeynayo in fiisahooda dib loogu sii waqti dheereeyo kuwa halka kale waxbarashadana ee maaragtay jaamacadaha ee waxbarashada ay kasoo dalbadeen in fiisahooda ilaa sanad intay xilliga jaamacadda ay ku egtahay ee kuwa halkaas ugu dhamaystiray waa gartay bal haddaad ka warranta dhinaca nolosha dadku maxay ku nool yihiin xaggee ka shaqaystaan nolosha sideeda iiga waran sahra horta halkaan wax shaqo ah oo yaala ma jirto dhalinyarada waa iska wada baagamuuda dadka dibadaha ayaa laga soo wada biilaa dadka qaarkiis waxay la shaqeeyaan iisheeg meelo oo dukaamo ah ayay ka ganacsadaan oo maaragtay dadka oo carab aha ka ganacsado kadibna dadkaas ayaga way caawiyaan oo gacan yaro ayay u yihiin dadka halka qaarna ee soomaalida taksiyaal ay wataan taksigaasna marka ay dadka soomaalida dhaqaatiirta ay ku caawinayaan inay geeyaan iyo inay maaragtay elaboorada ay kasoo qaadaan ma laha shaqo joogto ah dadka ee inta badan ay ku taxluuqaan meeshaan ganacsi ma laha oo xagga soomaalida ah waayo wadankan waxaa ka shaqaysan kara qof sharci adag ku leh oo wadanka dhalasho ku leh wadankaana dhalasho ma bixiyo sharci dadka ma siiyo qaxootigaas ibaa dadka inta badan ee maaragtay ay ku degan yihiin kaarar ayaa la siiyaa kaararkaas u n ka ah ayay wadanka ay ku joogaan sharci ahaan ugu joogaan qofkii ilmo ay ugu dhashaan meesha sida wadamada horumaray oo kale ee ilmihiisa ma loo aqoonsadaa inuu maleeshiyaan yahay oo maaragtay markaasi ma la siiyaa sharci deganaanshiya xataa maya maya sahro wax sharci wadanka lagama siiyo qof maaragtay wadanka aan ugu dhalanin dadkaan wadanka jooga ayagaa isbiilo ayagaa guryaha iyo kirada iyo nolosha iska bixiya waayo waa dad dibadaha laga soo wada biilo inta badan ma aha dad wadanka ka shaqaysto oo dhaqaalaha wadanka uga imaada gudihiisa ee lacagta iyo isamka badan waxay uga imaadaan dalka waa tahay aad baad umahadsantaha inaad barnaamijka qurba igu warantay haweeye adna haweeye cabdibarkhadle oo ka mida soomaalida ku dhaqan magaalada koolbuul ee dalka maleeshiya ayay taasi ahayd oo iiga warramaysay nolosha caafimaadka iyo dadka soomaalida ee waayadan kusoo badanayay wadankaasi gaar ahaana magaaladaasi caasimadda barnaamijkii qurba ayayna marti iigu ahayd intaynu barnaamijkan mid lamida ku kulmi doono toddobaadkan waxaan idinkaga tegayaa nabadgelyo
barnaamijka qurbana dhegeystayaal waxaa u dambeeyey barnaamijkeeni fiidnima ee maanta haddii eebaha awoodda laidmanatan inta aan hawada ku kulmi doonno waxaan idinkaga tegaynaa falastiin axmed iimaan iyo anigoo ah jaamac buulo jaamac ismaqal dambe oo xiise leh